galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa salaasa bisha noofembar ee sanadka labada kun iyo labaatanku waa saddex waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga internetka ee v o a somaly com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo xuseen bare
idaacadda galabnimo ee maantuna waxay u badan doontaa doorashada taariikhiga ee madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa dalkan maraykanka waxyaabaha igu yaabka badan le waxaa ka mid a sida run ahaantii madaxweyne trump iyo ninka la tartamaya ee joe biden mid walba uu isugu dayayo in uu run ahaantii kiciyo ama soo ama helo codka dad hore aan u codayn jirin marka run ahaantii waxyaabaha ugu yaabka badan le waxay ahayd iyadoo aan saadaashii ay adkaatay in la saadaaliyo tartankan meesha uu marayo macluumaadka kale ee ku saabsan doorashada ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah taariikhda labada musharax ee donald trump iyo joe biden ee ku tartamaya madaxweynenimada maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid cabdixakiim dadweynaha maraykanka ayay maanta u tahay maalin doorasho inkastoo tiro badanna ay horey u codeeyeen musharaxiinta ayaa xali soo afjaray ololahoodii doorashada iyagoo dibna ugu soo laabtay xarumahoodii lugtii ugu dambeysay ololihiisa doorashada ayaa madaxweyne trump waxa uu kaga digay in ay dhacaan rabshado la xiriira doorashada kadib markii buu yiri ay maxkamadda sare ogolaatay muddo kordhin lagu sameeyo tirinta codadka doorashada gobolka pennsylvania oo u muuqata inay noqonayso gobol adag dhinaca doorashada aftida dadweynaha ayaa muujinaysa inuu madaxweyne ku-xigeenkii hore musharaxa joe biden uu hadda wax yar ka horeeyo donald trump waxaana la filayaa in codayntii boostada ay dadka ah ku soo direen ay u hiilinayso dimuquraadiga waxaa dhici karta in natiijada aanan maalmo la ogaan kadib maanta marka doorashadu ay dhacdo madaxweyne trump ayaa ololihiisa shalay waxa uu kusoo maray michigan iyo wisconsin waxaunu bartiisa twitter-ka soo dhigay in muddada tirinta codadka ee pennsylvania loo kordhiyay ay ogolaan doonto wax isdabamarin iyo khiyaano codadka lagu sameeyo taasoo meesha ka saari doonta buu yiri sharciga dalka ee doorashada keenina doontaa sida uu u dhiga hadal rabshado ka dhaca wadooyinka isagoo ku baaqay in wax laga qabto shabakada twitter-ka ayaa fariintaasi ku tilmaantay mid jaha wareerin iyo rabshado kicin xambaarsan madaxweynaha dalka ivory coast alasan watara ayaa ku guuleystay markii saddexaad doorashada xafiiska isagoo si weyn ugu guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday galbeedka africa ku yaala oktoobar saddexdeedii madaxweynaha guddiga doorashada ibrahim colobala cubert ayaa shaaciyay in watara uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashada isagoo helay saddex milyan oo cod taasoo wax yar uun ka badan sagaashan iyo afar boqolkiiba cododkii la dhiibtay golaha dastuurka ee wadankaasi ayaa laga doonayaa in ay ansixiyaan natiijada iyagoo shaacinaya musharaxa guulaystay kadib marka ay dhegaystaan cabashada ama caqabadaha dhinaca kale ay qabaan watara ayaa guushan hantiyey xilli dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay doorashada iyo laba hogaamiye oo mucaarada oo iyaguna diiday doorashada mucaaradka wadankaasi ayaa isniintii ku dhawaaqay inay sameynayaan golo kumeel gaara kaasoo gacan ka geysan doona in la sameeyo dowlad kale taasoo ka shaqaysa doorasho si xalaala u dhacda mas-uuliyiinta magaalada vienna ee dalka austria ayaa maanta oo talaado ah waxay baadi goobayaan qof looga shakiyey inuu dhuumaaleysanayo kadib markii kooxa raga oo hubeysan ay weerareen lix meelood oo magaalada ah shalay gelinkii dambe waxayna dileen laba qof iyagoo dhaawacay afar iyo toban qof oo kale wasiirka arrimaha dibadda ee austria karol nehamer ayaa shir jaraa'id maanta waxa uu ka sheegay in maanta ay tahay maalintii ugu adkay dalka australia sanado badan waxaanu sheegay inay la tacaalayaan hadda weerar argagixiso oon baaxadiisa markaasi aan dalkaasi hore usoo marin nehamer ayaa sheegay in booliisku ay dileen hal qof oo argagixisaha aadna u hubaysnaa oo wata qoryaha waxgumaada mid ka mid a askarta booliiska ayaana ku dhaawacmay weerarkaasi weerarkan ayaa dhacay wax yar uun kadib sideedii fiidnimo isniintii xalay oo uu hirgelayay bandow markaasi qayb ahaan dalkaasi la geliyey si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka coronavirus booliiska ayaa go-doomiyey qaybo kamida magaalada vienna iyagoo baadi doonaya ninkan hubaysan ee baxsadka ah waxaana ay dadka uga digeen in meelaha la isugu yimaado ay ka fogaadaan awstriya ayaa ku eedeysa weerarkan maleeshiya daacad u ah isis dhowr ka mid ah madaxda shirkadda shidaalka ee dalka dominica republic oo ay milkiilaha shirkadana uu ku jiro ayaa la xiray shalay iyadoo lala xiriirinaya dab iyo qarax ka dhacay warshad dalooyinka u sameyneysa oo ku taala magaalada san diego bishii hore qaraxaasi iyo dabkaasi ayaa waxaa ku dhintay kow iyo toban qof oo uu ku jiray ilmo markaasi uun dhashay oo deganaa deegaan aan ka fogeyn warshada qaraxa uu ka dhacay dhowr qof oo kale ayaa ku dhaawacantay qaraxasi oo ka dhashay sida la sheegay gaas soo daatay bishii oktoobar saddexdeedii dacwad oogaha dhacdadan ayaa sheegay in shilkaasi uu sababay farsamo xumo ka dhalatay shuruucdii amniga goobta oo saddex qaybood oo ka mida aanan la marin si looga hortago in dab uu ka dhasho goobtaasi wargeys kasoo baxa wadankaasi ayaa sheegay in madaxdii shirkadan oo lagu magacaabo kube gas lagu soo eedeeyey layacaad iyo feejignaan la-aan sidoo kalena waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirtay inay shirkadani dowladda qiyaantay si ay canshuur aysan u bixinin
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo ahrinaysay warkii dunida dalka maraykanka waxaa maanta ka socota doorashada guud ee madaxtinimada maraykanka taaqalka sanadka iyo weliba taaqalka hoose mudanayaasha ku dhowaada boqol milyan oo qof ayaa hore u soo codeeyey xuseen barre aadan ayaa inoo haya sida ay doorashadani u socotay ilaa hadda tobanaan milyan oo codbixiyaasha maraykanka ah ayay maanta u bilaabantay in ay codadkooda ka dhiibtaan tartanka doorashada maraykanka iyaga oo kala dooran doona in uu talada sii hayo madaxweyne donald trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga ama uu xilka la wareego madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraatiga iyadoo laga cabsi qabay cudurka covid-19 ayaa in ka badan siddeed iyo sagaashan milyan oo qof ay hore u sii codeeyeen tiradaasi oo saddex meelood oo laba u dhiganta tiradii guud ee codaysay doorashadii hore ee labadii kun iyo lix iyo tobankii taasoo ahayd boqol iyo sagaal iyo soddon milyan oo qof tirada badan ee dadka codkooda hore usii dhiibtay ayaa la saadaalinayaa in tirada guud ee codbixinta ay gaari karto heer taariikhi ah oo ka badan boqol iyo konton milyan oo codbixiya laakiin xeerarka tirinta codadka hore loosii dhiibtay ee gobolada maraykanka oo kala duwan awgeed ayaanay suurtagal ahayn in fiidnimada caawa saacadda maraykanka ka hor lasii ogaan karo natiijada kama dambaysta ahna waxa ay qaadan kartaa dhowr maalmood haddii codadku aada isu sii dhowaadaan codbixinta maanta ayaa waxaa ka horeeyey olole doorasho oo xoog badan oo ay labada musharax ku loolamayeen sidii ay u kasban lahaayeen kalsoonida codbixiyayaasha iyada oo dabayaaqadii toddobaadka ay xamaasadu cirka isku shareertay taasoo mar keentay in taageerayaasha labada dhinac ay isku dhacaan f b i-da maraykanka ayaa baadhaysa dhacdo sababtay in mid ka mid ah basaska waday taageerayaasha biden ee gobolka texas uu hakad galo kadib markii ay jidka uga baxeen kolonyo baabuur ah oo sitay calanka trump ganacsatada qaybo kamida dalka maraykanka oo ay kamid yihiin magaalooyinka waaweyn ee new york iyo washington ayaa bilaabay in ay goobahooda ganacsi xayndaab ku wareejiyaan iyaga oo ka cabsi qaba rabshadaha ka dhalan kara natiijada doorashada dadka sida hordhaca codkooda u dhiibtay ayaa badankoodu waxay sheegeen in ay sidaasi u yeeleen iyagoo diidan in ay caqabado kala kulmaan safafka dhaadheer ee maanta loo galayo xarumaha codbixinta iyada oo cudurka covid-19 uu soo labakacleeyey tartanka madaxweynenimada ee sanadkan ayay codbixiyaasha maraykanku kala dooranayaan laba hogaamiye oo ka da-weyn inta badan dadweynaha ku nool maraykanka oo ka badan milyan iyada oo biden uu yahay jir halka uu trumpna ka yahay jir labada musharax kii guulaysta ayaa noqon doona madaxweynihii ugu waayeersanaa ee qabta talada maraykanka doorashada madaxweynaha kasukow waxaa sidoo kale la dooran doonaa dhammaan afarta boqol iyo shan iyo soddonka kursi ee uu ka kooban yahay aqalka hoose ee koongareska iyo shan iyo soddon ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sare ee sanadka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya ilaa iyo hadda doorashada maraykanku sida ay u socoto doorashada madaxtinimada ee sanadkan waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda xilka haya donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden haddaba donald trump oo nin cayinkii ah warbixin ay qaybta warqabadka v o a ee ka diyaarisay waxaa soo wada jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo xuseen barre aadan donald j trump madaxweynaha afartan iyo shanaad ee maraykanka islamarkaana ah madaxweynihii saddexaad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha nofembar trump ayaa bishii juun ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada orlando ee gobolka florida isagoo soo bandhigay halkudhigga ah keep america great sii wad in america ay ahaato dalweyn waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii labada kun iyo lix iyo tobankii ee ahaa make america great again ka dhig america dalweyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan samaynay mar haddana waan samayn doonnaa mar kale markan shaqada waan dhammaystiri doonnaa ka hor intii aanu noqon madaxweynaha trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada new york iyo weliba nin magac ku sameeyey tv-ga wax yar kadib markii uu ka qalijabiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa waanu sii ballaariyey isagaoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay huteelo kasinooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka horaantii sagaashamiyadii trump waxa uu ku qasbanaaday in uu xereeyo codsi musalifnimo ku log leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka atlanta iyo new york hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii jariyadda forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad afar bilyan oo dollar sanadkii labada kun iyo afartii trump ayaa noqday shakhsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saare iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii the apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray tv-ga n b c sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayuu isaga tegay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha muddadii saddexda sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne trump waxa uu meel mariyey hindiisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah waxa uu yareeyey tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senadka ay ansixiyaan laba garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare si ay u buuxiyaan jagooyinka ka bannaan sagaalka xubnood ee maxkamadda sare waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhowaad laba boqol oo garsooreyaal kale ah kuwaasi oo u magacaabay maxkamada hoose ee federaaliga trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakamaynayo soo galootiga sharci darada ah oo ay ku jirto isagoo ku guulaystay adduun ku dhow hal dhibic afar bilyan oo dollarka maraykanka ah oo uu ka helay koongareeska maraykanka taasi oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday waxau ku dhawaaqay xaalad deg deg ah si loogu fasaxo saddex dhibic lix bilyan oo dheeraad ah oo loogu tala galay derbiga madaxweynaha ayaa raacay ballanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dowladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid a sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore barack obama ee loo yaqaano obama care xitaa iyadoo malaayiin maraykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyey ee coronavirus kuna baahay maraykanka sanadkan trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gebi ahaanba tirtirto obama care muddo saddex sano ah trump ayaa hogaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqola'aanta oo hoos uga dhacday keliya saddex iyo badh boqolkiiba oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo konton sano ah iyada oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la-aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee kasoo bilowday shiinuhu uu horaantii sanadka ku faafay dunida waxaana trump uu ka dhawaajiyey shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay maraykanka dabeeqadii bishii febraayo muuqaal inta badan ay tifiyada maraykanku kusoo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa trump uu saadaaliyey in cudurkan uu baabi'i doono maalin maalmaha ka mid a sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda fayraska ayaa ku faafay dhammaan kontonka gobol ee maraykanka taasi oo keentay carqaladayn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan afartan iyo siddeed milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuuc ka mid a xoogsatada maraykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo guddoomiyaasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus trump ayaa muddo toddobaadii ah qaban jiray shirar jaraa-id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba-an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dibu doorashada ee saddexda bisha noofembar wuxuu si joogtaha u ballan qaaday una ballan qaadayay in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta labadakunyokoobyolabaatanka dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka labada kun iyo labaatanka ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee trump mid hubanti la-aan ah iyadoo ra'yo aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden laakiin keliya laba madaxweyne oo maraykan ah ayaa afartankii sano ee lasoo dhaafay lumiyey tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto iyadoo taageerayaasha trump ay sidoo kale sheegaan inuu trump ka hooseeyey ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo xuseen barre aadan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isagu doonaya inuu kursiga kaga guuleysto madaxweyne donald trump maanta waana markii saddexaad ee uu tartamayo biden aqalka cad laakiin waa markii ugu horeysay ee uu ku tartamayo isagoo ah musharaxa xisbigiisa ken bredmeyer ayaa warbixintan inoo diyaariya waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee janawari joe biden waxa uu noqonayaa madaxweynihii afartan iyo lixaad ee dalka iyadoo markaasi ay da'diisa u buuxsamayso toddobaatan iyo siddeed sano waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu da'da weynaa ee maraykanka ee abid isagoo ka weyn madaxweyne trump oo toddobaatan iyo afar jira biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne trump waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka maraykanka ayuu biden ku yidhi website-ka ololihiisa waa wakhtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay waxaan nahay maraykan ad adag oo adkaysi leh laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda waa wakhtigii midbo midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno waxaa la joogaa wakhtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan biden ayaa ku sifeeyey trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah isagoo yidhi waxaa la joogaa wakhtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus ololihii biden ee socday bilowgii bishii luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo maraykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaala gobolka bari ee delaware isaga oo mararka qaarna u tegayay wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas iyo agagaarka magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo saddex bilood ah wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlaya haddii aan fiirino guulihiisa iyo nolosha shakhsiga ah kadib markii uu ka qalinjabiyey biden jaamacadda delaware iyo syracuse law school biden oo sagaal iyo labaatan jir ayaa waxa uu noqday kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii mid ka mid a senatoradii ugu da-da yaraa ee abid loo doorto sanadka maraykanka laakiin toddobaadii kadib doorashadiisa musiibo shakhsiyadeed ayaa ku dhacday biden xaaskiisa nayla iyo gabadhooda naomi oo hal sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaamaysi ciidda masiixiga ah biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guulaystay si uu u daryeero laba carruura oo u dhalay oo wiilal ah laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo sagaashan daqiiqo tareen ah ee washington iyo gurigiisa delaware oo dhaqan ahaan uu u raaci jiray ilaa iyo lix muddo xileed oo u dhiganta soddon iyo lix sano ee uu ku jiray golaha sanadka dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday jiil jacobis tracy oo ah mucalimad iskuul waxaana ay sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii ay u dhashay gabadha keliya kadib markii biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka labada kun iyo toddobadii musharaxa markaas barack obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa labaduba waxay ku guulaysteen doorashadii labada kun iyo sideedii iyo dib u doorashadii labada kun laba iyo tobankii biden wuxa uu madaxweyne ku-xigeen u ahaa obama siddeed sano siyaasadda dibadda haddii aan eegno intii uu ku jirayay sanadka biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xooga badan waxa uuna laba jeer noqday guddoomiyaha guddigaas waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka bershiya ee kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii laakiin wuxuu u codeeyey in la ogolaado duulaankii ciraaq ee labada kun iyo saddexdii waxa uu u ololeeyay faragelinta maraykanka iyo nato ee bosniya sanadka kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii obama biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda maraykanka ee ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada maraykanka ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay nayto hogaaminaysay ee libiya ee sanadkii labada kun koob iyo tobankii aad ay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur inkastoo ay taariikh ahaan inta badan doorashooyinkii ka soo dhacayay dalkan maraykanka lagu dhawaaqo qofka guulaysta isla maalinta ay dhacdo doorashadu haddana mar walba sidaasi uma dhici jirin waxaana dhici karta in doorashadan maanta lafteeda aan caawa lagu kala bixin sida ay qabaan khubarada qaarkood qodobkaasi weliba qodobo kale ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinleh oo ah sharciyaqaana ku nool gobolka minnesota waxaana ugu horreyn weydiiyey doorashadan inta ay socotay waxaa sida gaarkaa uga yaabiyey aad baan kuu salaamay haaruun adiga iyo dhegaystayaashaada waxaan u kala qaadi laba dhinac dhinaca tartamayaasha waxyaabaha igu yaabka badanle waxaa ka mid a sida run ahaantii madaxweyne trump iyo ninka la tartamaya ee joe biden mid walba uu isugu dayayo in uu run ahaantii kiciyo ama soo ama helo codka dad hore aan u codayn jirin ama dad run ahaantii la filayey inay labada kun iyo lix iyo tobankii codeeyaan laakiin aan codeynin dhinaca dimuqraadiga joe biden aad buu isugu dayayaa oo ah ninka la tartamaya madaxweyne trump inuu dadkaas gaar ahaan dadka madowga ah dadka laga tirada badan yahay iyo dadka run ahaantii inta badan aan aad maaragta u xiiseynayn inay codeeyaan sidoo kale waxa yaable madaxweyne trump in dhowr jeer sida ay tuseen ra'yigii ama taladii la ururiyey in muddadii u dambeysay la filayay inuu aada u dambeeyo laakiin maalmahan u dambeysay aad iyo aada u soo kacay oo gobollada qaarkood la tilmaamayaba inay barbare yihiin marka run ahaantii waxyaabaha ugu yaabka badan waxay ahayd iyadoo aan saadaashii ay adkaatay in la saadaaliyo tartankan meesha uu marayo iyo waxyaabaha runtii mid ka horeeya iyo sida loo kala badinayo intaba in ay aada u adag tahay in la saadaaliyo ayaa waxyaabaha ugu yaabka badanle ka mid a waayahay saadaashaas afar sano ka horna sidii la saadaalinayay way noqon weysay marka waxyaabo badan oo dadku aysan ka aqoon dhaqanka siyaasadda ee maraykanka ayaa jira maxay yihiin run ahaantii waxaa muhiima in la ogaado madaxweyne trump gaar ahaan waxa uu keenay aragti cusub oo ka duwan aragtiyihii hore waxaad moodaa in uu runtii aada uga faa'iidaystay cadho fara badan oo urursan gaar ahaan meelaha tuulooyinka ama duulka baadiyaha ah ama dadka beeralayda ah ama dadka aan ku nooleyn magaalooyinka waaweyn dadyawgaasi waxaad moodaysaa in muddo dheer hadda oo dhaqaale ahaan ay aad iyo aad u dhibaataysnaayeen dadkaasaad moodaa inay dadka aada u taageeraya ay yihiin waxaa kale oo arrintaa barbar socota waxa ka socda baad moodaa maraykankanka dagaal dhaqan oo ku saabsan gaar ahaan arrimaha qoyska arrimaha diinta arrimaha runtii magaalo iyo iyo tuulo tartamaysa ayaad moodaa oo dadka magaalooyinka waxaa loo arkaa inay yihiin dad runtii aad aan uga warhaynin baahida dadka tuulooyinka ku nool ama dadka warshadaha ka shaqeeya ama dadka runtii aadka inkamkoodu u hooseeyo ama dakhligoodu marka waxaad moodaa arrin dabaqada ah inay meesha waddanka ka jirto waxaa kale oo soo dhex gashay oo arrin marka hore aan la ogeyn ah cudurkii covid nneteen-ka oo isna si lama filaana ilaahay dee subxaana wa tacaala qadarkiisa ku yimid laakiin abuuray jawi siyaasadeed oo isna aada u cakiran intaasoo dhan markii laysku geeyo doorashadii maraykanku waxaad moodaa inay aada ugu wareereen dadkii u kuurgeli jiray iyo khubaradii oo dhan oo ay noqotay arrin lama filaan ah qaabka ay wax u dhici doonaan cid saadaalisa oo run ahaantii si fiican u saadaalisana aanay jirin laakiin arrimo booga waaweyn baa jira boogahaasoo dhaqan iyo dhaqaale iyo diin iyo cudur iyo cunsuriyad iyo intaba isugu jira baad moodaa madaxweyne trumpna waa nin aad ugu dheereeya inuu boogahaasi uu gugujiyo oo uu run ahaantii boogahaasi aada uga hadlo marka sidaa awgeed waxaad dareemaysaa waddankii kala qaybsanaan weyn inay dhacday ayaa dareemaysaa dhinaca dimuqraadiga ninka la tartamaya joe biden waa khabiir weeyi waa nin waaye araga laakiin waa nin da-a wey marka iyada lafteedu waxaa jirta maleeyahay baa muddo laysku hay dardartii iyo xiisihii iyo firfircoonaantii ma leeyahay looga madaxweyne trump uu kala hortegi lahaa marka taa lafteedu arrin weli ee salka dhigtay ma aha far ayaa ku godan waxaad markaa moodaa sidaa awgeed ba hadda madaxweynihii hore obama uu aad u soo kacay oo uu taageero weyn siiyey ninkan la tartamayo joe biden arrimahaasoo dhan marka laysku geeyo dhaqaalihii oo isna aad hoos ugu dhacay oo cudurkan dhacay darteed gaar ahaan covid nneteen-ka uu dhaqaalihii hoos u dhacay waxaasoo dhan marka laysku daro run ahaantii waa arrin dhibaato weyn keentay wey xagga doorashada waaya ma jirtaa doorasho la kala badin waayey oo haddii caawa la kala bixi waayo maxaa dhacaya arrintu ma garsoor bay tegaysaa mise codadka iyo tirinta unbaa sii soconaysa marka la fiiriyo haaruun oo kala qaybsanaanta dalku ku sugan yahay iyo runtii kalsooni darada dad badan ay ku qabaan hay-adaha ama garsoor ha ahaadeen ama hay-adaha ammaanka ha ahaadeen ama hay-adaha nabad sugidda ha ahaadeen dhammaan waxaad moodaa in runta runtii culays weyn uu jiraad moodaa cidda la isleeyahay haddii la isqabsado way kala saari waa maxkamadaha wey gaar ahaan maxkamadda ugu sarreysa supreme courtka maxkamaddaa lafteeda hadda tashwiish baa soo galay oo waxaad moodaa xisbiga dimuqraadigu inuu aada uga niyad jabay magacaabistii u dambeysay ee la magacaabay gabadhii u dambeysay ee amy barrett iyo labadii ka horreeyeyba oo madaxweyne trump uu soo magacaabay garsoorayaashii saddexda ahaa ee u dambeeyey oo runtii dhinac u janjeeriyey culayskii xagga falsafadda oo dad muxaafidiina u batay hadda garsoorayaal muxaafidiina u batay taasi waxay keentay in looga cabsi qabo inay u xagliyaan anigu looyar ahaan ma filayo eh laakiin dadku ay ka cabsi qabaan inay u xagliyaan ee dhinaca madaxweyne trump haddii dacwada hor timaado waxaad xusuusataa labadii kun markii la ysqabsaday ee doorashadii madaxweynenimada madaxweynihii hore george w bush iyo al gore markii gobolka florido codkiisii lagu kala bixi waayey maxkamadii u sarreysay baa go'aamisay oo u goysay in madaxweyne bush uu badiyey laakiin hadda kalsoonidii berigaa maxkamadaa lagu qabay maanta laguma qabo sida muuqata haddaba markaa waxay su-aashu noqonaysaa haba gaadha maxkamadda go-aan maxkamaddu soo saartay oo hadhow lagu kala baxo ma noqon karaa mid u cuntama ama dadku ku qancaan taas lafteeda lama hubo ilaa maanta waxaa la sheegayaa in mudaharaado la qabanqaabinayo magaalooyinka qaarkood oo maraykanka ka mid a ee dadku aad bay u walaacsan yihiin marka isku geeyo inay arrintu wax fududba ku dhammaataana waa suurtagal cabsi weyn baase taagan oo ah in wiigag fara badan iyo bilo badan ama ama ad wakti biliya ka badana ay socoto tirinta codadku iyo run ahaantii isku qabqabsiga yaa bediyey yaase laga bediyey aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo u warramayey haaruun macruuf haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashadii guud oo ay ugu muhiimsan tahay ta madaxtinimada ee u dhaxaysa madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden haddaba gobollada laysku hayo iyo sida ay xaaladda amnigu noqon karto haddii natiijo cad la waayo ayaa waxaan ka waraystay murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota iyo cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia murshid baaruud ayaan ugu horreyn weydiiyey ra'yi ururinta uu aadka ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden
wallaahi waxaa la dhihi karaa sidii hadda la yaqaanay oo mataqaanaa doorashooyinkii hore ki ka horreeyey inta badan ra'yiga codururinta marka la fiiriyo way isku dhadhawaan jireen laakiin sida la wada ogsoon yahay labada kun iyo lix iyo tobankii iyadoo haweeneydii hillary clinton ee xisbiga dimuqraadi waaye ay ka horeyso gobolladay ka horreysay oo dhan waxaa ku guuleystay donald trump ayaa ku guuleystay iyadoo markaa la fiilayn inuu ku guuleysanayo midna taasi marka waxay hadda ku keentay cabsi weyn ayay ku abuurtay xisbiga jamhuuriga taageer xisbiga andaha dimuqraadiga taageerayaashiisa taasoo ay markaa booshan aan aada loo aamini karin iyagoo markaa qof walba laleeyahay codkaagu waa muhiim waa loo baahan yahay taan cagsigeedana xisbiga jamhuurigana waxay gelisay dhiirigelin kara iyagana gelisay oo mataqaana inay isu soo baxaan marka lama saadaalin karo runtii dhowr gobol ayaa laysku hayaa sidaad ogtahaba ugu yaraan afartan gobol oo maraykan ka mid a kontonka gobol ee maraykanka doorasho rasmiga oo beri ka dhacayso yani lagu kala adkaanaya ma jirto waa hore lagu kala adkaaday toban toban gobol oo weliba ilaa lix gobol u badan ayaa la dhihi karaa waa laisku hayaa tobankaana intooda badan marka laba laga reebo joe biden ayaa ku horeeya laakiin si ay natiijada noqon doonto waxay ku xiran tahay sida ay dadweynuhu saddexaad u codayaan waan gartay cabdikafaar marka loo eego tii laba kun iyo lix iyo tobankii hillary clinton iyo donald trump ra'yi ururinta hillary baa ku horreysay laakiin lambarku sida uu hadda u weyn yahay uma weyna sida ay ka hadlayaan warbaahinta maraykanku marka maxaa lagu micnayn karaa run ahaantii arrintaas weeye midda rajada gelinaysa joe biden iyo dadkiisa oo waxay leeyihiin inkastoo dadka donald trump ay aada u soo baxayaan oo cabsidii hillary wixii ku dhacay inay ku dhacaan aada cabsi looga qabo haddana waxay aada ugu celcelinayaan oo nambarada markaad fiirisid lambarkii iyadu ay ka horreyn jirtay oo lagu khatalmo la moodayay inay aada uga horreyso waxaa laba jibaar hadda ka horreeya isaga oo taas xoogaa waxaad moodaa inay u nasteexaynayso qolada biden iyo dadkiisa oo waxay leeyihiin nambarkii hore ma aha waa ka badan yahay midda kale waxaa kaloo meesha ku jirta wax la yidhahdo waxaa la cabiraa iyaduna negativeska ama qofka sida maraykanku ama qofkaas u jecel yahay ama u necel yahay iyada aad baa runtii loo nabcaa oo yacni kasoo horjeedka dadka kasoo horjeeda ama dimuqraadi ha noqdaan ama jamhuuri ha noqdaan ama dadka kaloo madaxa bannaan dhammaantood waxa weeye waxaad moodaa inay isaga mid ahaayeen inay qof aan aad loo jeclayn ay ahayd ninkaani cudurkaas ma qabo biden oo waxaad moodaa inuu iyadana taasna uga duwan yahay marka waxyaabo badan oo characteristica noocaas oo kale ah ama qaabab noocaas oo kale ah markii la fiiriyo xoogaa isku barbardhigidoodu way adkaanaysaa marka lixdan gobol oo hadda laysku haysto oo florida north carolina pennsylvania michigan wisconsin iyo arizona lixdaba waxaad moodaa hadda inuu ka horeeyo waan gartay waxaa jira gobollo la yidhaahdo derbiga buluugga ah oo laga wado meel dimuqraadiga u xidhnayd u xidhnaan jirtay waa wisconsin michigan iyo pennsylvania oo weligood dimuqraadi ahaa madaxweyne trump baa helay hadda xaalkoodu siduu egya aan ku horeeyo murshid baaruud
goboladaasi waa gobolada uu trump helay two thousand sixteenkii oo dimuqraadigu hore u lahaan jiray wuxuuna ku helay isagoo dadka cadaanka ah ee aan yacni la dhihi karo aqoonta shahaadada koowaad ee digrigan haysan ee ka shaqeeya warshadaha amase muruq muruq maalashada yani amase yacni doogooda ku shaqaysta ay ku badnaayeen dadkaas oo muddo in in badan iyagu aan codayn jirin oo cadaan u badan ayaa u codeeyey isagoo runtii luuqadu kula hadlayay ay ahayd luuqadayna isticmaali jirin musharaxiintii hore xisbiga jamhuuriga in uu ka dhaadiciyey in waddanka laga qaatay isagoo markaa ku ololeynayay immigrationka iyo shaqooyinkooda oo u cabsanayeen oo ku yiri waa laga ka qaadanayaa maadaama dad digrii haysta aan ahayn oo shaqooyinkoodu ay ahaayeen shaqooyin yacni khibrad iyo xoog ku salaysan oo warshadahay ka shaqaynayeen ay u sahlaneyd inay waddanka ka guuraan marka waxyaabihii noocaa ahaa hadda way sii yaraadeen baad moodaa laakiin weli wax weli way sii jirtaa oo taageeradiisu runtii min taageero yar maaha dee waxaa u codeeyey lixdan iyo saddex milyan oo qof oo u codeeyey doorashada maanta si qof u codan karta lama saadaalin karo percentage uu ku horeeyo joe biden haddii dad badan oo cadaana oo xaq u leh inay codeeyaan dadka eligible voterska ay soo baxaan oo codeeyaan oon horey u codeyn jirin waxaad moodaa inay markaa uu guuleysan karo trump wax meesha ku jirayo lafteeda goboladii laftoodii oo dib u guuleysan karaa dhici karta laakiin su-aashu waxay aada uga taagan tahay dadkaasi ma soo bixi doonaan ma ma codeyn doonaan waan gartay haddaan tago cabdikhafaar cabdi wardheere waxaa laga yaabaa joe biden in maanta uu ku badiyo gobollo jamhuuriga u xidhnaa sida texas iyo arizona arrintaasi suuragal ma tahay aad bay suurtagal u tahay sababtoo ah waxaan hadda loo yaqaan blue wallka ama saddexdan derbiga dimuqraadiga ah oo saddexda gobol marka laga reebo waxaa jira gobollo badan oo ayaanba kaba tartamaynba sida georgia texas iyo meelo kale oo haddeer taasna ay ka kambayn garaynayeen oo olaha uu ka socdo marka waxaa dhici karta in maadaama ninkan hadda popularity-ga ama codka hadda uu haysto uu aada uga badan yahay sida yani qiyaasta ninka la ninka la yidhaahdo donald trump waxaa aada suurtagal u ah inuu qaado gobollo kale oo aan hadda aadbaba loogu tashanayn taas waxaa kaloo sii dheer xataa waagii uu gabadha ka guulaystay si aan u xasuusiyo dhegaystayaashaada ee gabadhu saddex milyan oo cod bay dheeray kanina intii iyo in ka badan inuu dheeraadaa la filayaa sababta oo markii nambaradooda laysu fiirsho wax badan buu ka horeeyaa marka inuu meelo kale gobollo kale wax uga soo baxaan inkastoo hadda uusan ahayn oo uusan difaaca kuwaas uga jirin haddana aad baa iyadana loo saala saadaalinayaa sababtoo ah ee donald trump wuxuu difaacayaa hadda oo ka campaign gareynayay meelo aynanba ahaynba inuu tagaba markaanoo kale oo inuu iska qaato ay ahayd iska tirsado ay ahayd waan gartay dhinaca amniga haddaynu u beedhno doorashada maanta waxaa la ydhahda waa ta ugu xasaasiyadda badan halkaa haddaan waxay ka dhawasan dheerow haya murshid anigu sidaa ma aaminsani georgia iyo texas ma aaminsani inuu ku guulaysan karo joe biden laakiin maadaama wax ka dhaqaalo badan yahay dhaqaalaha uu aruursaday taageerayaashiisu aruuriyeen ee lagu gelayo doorashada maadaama uu lacag badan haysto oo laba oo ka laba jiba ku laba jibaan saldhig karata lacagta madaxweynuhu uu aruuriyey waxa lagu waa taagtika siyaasadeed oo culays lagu saarayo xisbiga jamhuuriga oo la doonayo xaafadihii iyo gobolladii ay lahaayeen baanu ka dagaalamayna yani inay dhahaan oo yani ku khasbaan isna inuu lacag ku bixiyo inuu isku difaaco gobolladii uu horey u lahaan jiray marka waa la dhihi karaa rajo way jirtaan laakiin rajo badan kama qabaane isaga ayay culays ku saarayaan in kharashka inta usoo hadhay uu ku bixiyo arizona texas iyo georgia in gobolladii kale ay nimankan ugu soo gacan banaanaabaan dimuqraati waan gartay waad mahadsan tahay saan sheegay waa waxaa la yidhahdaa waa doorashada ugu xasaasiyadda badan ee soo martay xiliyadan dalka maraykanka waxyaabo badan baa la filayaa oo xitaa in amnigu uu marmar arrintus ay xumaato waxaa la arkaya baa layidhi aqalka cad oo maratay siligiisii lasii dheeraynayo awal iska gaabnaan jiray magaalooyinka waaweyn sida new york oo dukaamadii waaweynaa ay alwaax ku dhajinayaan muraayadihii dibadda laga daawan jiray ee badeecadda ay hayaan arrimahaasoo dhammi maxay muujinayaan aan ku hormaro cabdiqafaar cabdi wardheere runtii waxaad moodaa maadaama ay aad isugu dhow yihiin labada dhinac xamaasaduna ay kulushahay waa muhim in waxa la yidhaha security precautions la sameeyo oo laga diyaar garoobo waxaa laga diyaar garoonaya garoobayaana ma aha sida dunida saddexaad dad inta xabada soo gurta isxabadaynaya iyo maaha waxaa laga baqayaa waxa la yidhaha riots iyo mudaharaadyaa dhacaya labada dhinacbo aad bay u kulul yihiin waa xanaaqsan yihiin marka malaayiin baa soo baxaysa oo waxay soo marayaan magaalooyinka waaweyn iyo streetska iyo dhinac kastayna ka imaan kartaa marka amniga lagu dadaalayo ama hadda laga tabaabushaydsanayo oo magaalooyinka waaweyn iyo dadku ay dukaamada iyo muraayadaha iyo la alwaaxyada iyo lagu dhadhejinayo ama hay-adaha dowladda meelahooda la adkaynayo badankiisu wuxuu ku salaysan yahay waxaas in mudaharaadyo waaweyn oo tiro badan oo qaarkood ay gacanta ka baxaan iyo wax saasa maahe amniga waddankan mukhaabaraadka iyo law enforcementiga iyo aad bay gacanta ugu hayaan xataa dadka maaragtay isku dayaya inay wax arbushaan oo dhibaatooyin keenaan ama iskubeeriyaan ama waxyaabahaas oo dhan dalka amnigiisu waxa weeye waa waa waa secure weeye ama waa ammaan weeye waan gartay murshid baaruud hadalka ugu dambeeya wallahi waa sidaa uu sheegay walaalkay uu sheegay oo kale laakiin dad badanoo waxaa jooga iyagoo had iyo jeer diyaar u ah inay musiiba dhacdo oo ka faa'iidaysanaya oo bilileqo iyo inay wax jajabiyaan iyo inay fursad helaan diyaar isaga ah oo dhalinyaro isaga badan baa jirta adduunka meel walba inuu ka dhacdaa laakiin mar walbana laamaha amnigu way way iyaguna way hal tallaabay dadkii oqayaan shacabkuna uu sii diyaargaroonayaa wax kastoo dhici kara taa lafteeda markaa waxaa iyadana usii sahlaysa in la in la diyaargaroobo madaxweynaha oo kun jeer isaguna ku dhawaaqay in yani uusan aqbali doonin oo kale natiijada haddii isaguna guulasanin taasina marka waxay abuurtay dadweynuhu inay mataqaanaa runtii ay feejignaadaan oo ay abuuri karto marxalad amni darra ah amase waddooyinka loo soo baxo la mudaharaabo haddii inta laga badiyo madaxweynuhu uu diido oo aqbali waayo kale
intaasina waxaa dhegaystayaal noogu eeg barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay jawiga guud ee doorashada maanta ka socota dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka soomaalida ayaa sanadihii u dambeeyey u tartamayay jagooyin muhiim ah xilka ugu weyn ee loo doortay qof maraykan ah oo asalkiisu yahay soomaali waa aqalka hoose koongareska oo mar kale ay kursigeeda difaacanayso ilhaan cumar warbixin ku saabsan ilhaan cumar iyo musharaxa jamhuuriga ee xilka kula loolamaya lesy johnson waxaa inoo soo diray maxamuud mascade xildhibaan ilhaan cumar waxay ku dhalatay magaalada muqdisho afartii bishii oktoobar sanadkii kunsagaalboqollabiyosiddeetankii ilhaan waxa ay ahayd ilmaha ugu yar toddoba caruura oo ay waalidkeed dhaleen nasiib darase ilhaan kuma aanay barbaarin baalka hooyadeed waxay hooyadeed geeriyootay iyadoo aad u yar balse waxaa soo koriyey aabbaheed iyo awowgii dhalay hooyadeed oo ay meelo badan ka sheegtay doorka uu ka qaatay hanaqaadkeeda ilhaan aabbaheed oo guulaheedii oo dhan dhinac istaagnaa ayaa sanadkan u dhintay cudurka coronavirus sanadkii kii markay dagaaladii sokeeyey ka qarxeen soomaaliya waxay ilhaan iyo qoyskeedu ka mid noqdeen dadkii ugu horreeyey ee dalka ka soo qaxay waxayna afar sano ku jireen xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya sanadkii ilhaan oo sano jira ayaa qoyskeedu waxa ay deganaansho ka heleen dalka maraykanka waxay galeen nolol ka duwan tii qaxootinimada hooy caafimaad waxbarasho iyo nolol degan ayaa u bilaabatay iyagoo saldhigtay gobolka virginia haase ahaatee sanadkii kii ayay u soo guureen gobolka minnesota oo ay si rasmi a u degeen waxayna barrinsadeen xaafadda siidar oo ay soomaalida ugu badani degan tahay sanadkii labada kun ilhaan oo toddobiyo toban sano jira ayaa waxaa la guddoonsiiyey dhalashada waddanka maraykanka koob iyo toban sano kadibna waxay ka mira dhalisay waxbarashadeedii jaamacadda oo sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxay shahaadada sare ee culunta siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka qaadatay jaamacadda north dakota state university ilhaan cumar waxay sallaanka siyaasadda ka soo kortay golaha deegaanka ee magaalada minneapolis waxayna kaaliye dhinaca siyaasadda u soo noqotay andrew johnson oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka ee magaalada minneapolis wixii wakhtigaa ka dambeeyey ilhaan cumar waxay noqotay qof magaceedu uu muuqdo oo gobolkana laga yaqaan ilhaan cumar oo sanadkii kii ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota ayaa waxay v o a u sheegtay in ka hor intii aanay isi soo sharaxin ay muddo lix bilood ah bulshada xog waraysanaysay si ay u fahanto baahiyaha ay qabaan bulshada degan degmada ay ka tartamaysay markii aan la fadhiistay dadka soomaalida xaafada degan dadka oromada xaafada degan dhalinyarada jaamacadda studentska oo u f m iyo oxburga dhigto iyo dadka oo regular americanska ah oo districtiga degan markaan iyagana la kulmay kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tiro badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbedel suubino waayo xildhibaan ilhaan cumar ayaa sanadkii waxay loolan adag la gashay filis khan oo kursiga degmada lixdan ba ku fadhisay muddo ka badan afartan sano bishii nofembar isla sanadkaasi ayayna ku guulaysatay inay ku biirto aqalka wakiilada ee gobolka minnesota labadii bishii janaayo sanadkii dhowr bilood kadib doorashadeedii ayaa xilka loo dhaariyey iyadoo gacanta ku haysa kitaabka qur-aanka kariimka sanadkii ilhaan cumar waxa ay dhigtay taariikh hor leh kadib markii ay ku guulaysatay inay ka mid noqoto golaha koongareeska ee waddanka maraykanka waxayna noqotay qofkii ugu horreeyey ee qaxooti ah muslim ah afrikaanna ah oo ka mid noqda xubnaha golaha aqalka koongareeska maraykanka alxamdulilah horta kow aad iyo aadaan u farxansanahay dadka dhan waa aragtay sidai ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan anagoo dhan aadaan u faraxsannahay saa u ogtahay kursigaanayti hadda ka hor waxaa ahayn jiray congressman keith allison kursi annaga nagu weyn uu ahay kursiga keliyo oo wuxuu ahay minnesota qof muslin ee uu haysto marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadan markay soo bannaanaatay inaan u baahnayn qof muslin ah oo ad adag inuu jagadaasayt noogu fadhiisto aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen inay aniga idiraan booskiisa kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota oo tan iyo sanadkii kii ay ku fadhiyeen xisbiga dimuqraadigu ayaa haatan waxaa ilhaan cumar kula tartamaya musharaxa leysi johnson uu matalaya xisbiga jamhuuriga taageero iyo garabna ka haysta madaxweynaha maraykanka donald trump oo meelo badan ka sheegay doonistiisa ah in leysi johnson uu ilhaan ka adkaado musharaxa johnson waa maalqabeen leh ganacsiyo kala duwan waxaana uu leeyahay laba caruura jaamacadda minnesota ayuu ka baxay isagoo ku takhasusay xisaab iyo luuqadda ingiriiska balse waxa uu markiiba dhex galay dhinaca farsamada kombyuutarka oo muddo afartan sano ah waxa uu ku howlanaa farsamada i t iyo shaqooyin la xidhiira kombyuutarka leysi johnson waxa uu maanta indhaha ku hayn doonaa codbixiyayaasha degan degmada shanaad oo isaga iyo taageerayaashiisuba ay ka rajaynayaan inay u keenaan guul xisbiga jamhuuriga ugu dambaysay in ka badan soddon sano So today I ask for you to vote with your heart and mind.
maanta waxaan ku weydiisanayaa inaad ku codayso qalbigaaga iyo maskaxdaada si aad u aragto mustaqbal u wanaagsan adiga iyo qoyskaaga inaad ku noolaato jawi nabdoon amni iyo barwaaqo ah marka aad tagto goobta lagu codaynayo saddexda nofembar u codee shakhsiga aad ku faani karto ee matalaya magaaladayada weyn degmadayada weyn iyo gobolkayaga weyn gobolka minnesota oo dad badan ay hore usii codeeyeen cudurka covid dartiis ayaa maanta goobaha codbixinta ee gobolka albaabada loo furay toddobadii aruurnimo waxaayna goobuhu soo xirmi doonaan caawa saacaddu marka ay tahay siddeedda fiidnimo ee wakhtiga minnesota maxamuud sheekh axmed mascadde v o a minnesota
markana dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobollada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macallimiintii ka imanaya gobollada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkoodba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macallimiin la-aan dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfadda macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya bishaar sheekh xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya iyo bedel xuseen cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda kambala university gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaan ku bilaabayaa bishaar sheekh xasan aad baad umahadsan tahay yaasiinow sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idaacadda laanta afka soomaaliga ee voice of america ee ugu horeyn run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aada u soo jirtay waqti dheerna soo jiitantay waxaana leeyahay markaasi in soomaalida aysan danaynin barashada ee culunta macalinimada maxaa yeelay gobolka waqooyi bari waxaa ku yaala jaamacadda ee garada university oo wada garanaysaan mana jirto inta badan boqol kiiba sagaashan ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo islamarkaana u dhalanin deegaanka soomaalida aad bay uga yar tahay haddana sidaas ay tahay inta badan ma qaataan culunta macalinimada ma daneeyaan inay qaataan bedel xuseen awalan waxaan u mahad celinayaa voice of america marka xigta waxaan aad iyo aad isna ugu mahad celinaya oo barnaamijka noo soo diyaariyay yaasiin wardheere anugu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka nooistan ee hadda soo kordha ee macallimiintii qowmiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay macallimiin la-aan ku dhacdo gobolka nooistan waxaan isleeyahay sababta koobaad ama eedda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communitiga soomaalida inay bartaan teachinka waxaa sidoo kale ayaguna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidaday leedahay social communitiga soomaalida ee gobolka noisan kasoo jeeda inta badan kuma kuma baraarujiyaan carurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta teachinka yaasiinow sidaaynu ogsoonnahay baarlamaanka dalka waxa uu qabaa guddi ka faallooda arrimaha waxbarashada waxaana ku jira soomaali aad u tira badan oo xildhibaano isugu jira islamarkaana gobolka waqooyi bari intooda badan laga soo doorto inta badanna ma danayaan islamarkaana xoogga ma saaraan in ay soo qaadaan mooshinno la xiriira natiijooyinka waxbarashada ee hoose iyo weliba culunta amaba koorsooyinka macalinimada oo inta badan ardayda gobolka waqooyi bari aysan danaynin waxaana aan dhihi karnaa sababta waxaa weeye in iyagu laftooda aysan danaynin gobolka iyo weliba waxbarashadiisa maxay tahay bedel xuseen sababta ee macalinimada ay u diidayaan dadkiinii waxbartay ee gobolka kasoo jeeda soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan kasoo gelahayo ama inkaan badan ay ka helayaan marka soomaalidu maadaamay tiijinku macaliminimadu ay aad inkaamkeeda u yaryahay waxay yanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la'aligeed inta badan dhallinyarada kuma dhiirata inay barato macaliminimada ma la oran karaa bishaarow dadka gobolka waqooyi bari ee haysta jaamacaddii macalinimada oo dowladdii meelo waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas-uula inta badan inay ardaydoodu ay macalinimada baran waayaan dhibaatadan horta sidaynu wada ogsoonnahay waqti dheer bay soo jintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo run ahaantii gobolka waqooyi bari soomaalida ku dhaqan ayay mas-uuliyadda ugu horey saaran tahay marka laga soo tago dowladda maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay waalid waalid kasta oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba ka mid a waa ardaydiisa in markaasi amaba caruurtooda ay baraan culunta amaba koorsooyinka macalinimada waxaan isdhihi karnaa waalidiinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo weliba mas-uuliyaddii ka saarneed ee caruurtooda dhanka waxbarashada bedel waxaanu maqalnaa mar walba muranka u dhexeeya hay-addan macalimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo aad moodid habka loo tababaro ama macalimiinta loo qaato in laysku khilaafsayo taasi sabab ma noqon kartaa in gobolka waqooyi bari mararka buuntooyinka kusoo ama noqoto ama xulashada inay dhibaata ka timaado
yaasiin wardheerow horta gobolka noyston si guud buu uga dameeya gobolada dalka kenya horumar dhinac kasta haddii la eego waxbarashaduna waxay ka mid tahay uun problemka haysta ee xagga developmentiga ka jira waxaa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee amiina maxamed waxaa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ardadii soomaalida ee gobolka inta badan exaamka ee grade hoose keeni jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda d pluska ama d minuska keenta waa inay teaching bartaan macalinimada kolleejyada macallimadan ay ka qayb galaan arrintaas yaasin cumar ee wardheero waxaa challenge ku noqotay t c da baa caqabad kaga dhigtay golaha macalimiinta ahaa yaa caqabad kusoo saaray waayo ninkii markuu macalinimo soo barto waxaa la rabaa meel certificate laga siiyo uu ka shaqo galo marka caqabad bay halkaana ka noqotay ta kale waxaa weeye madaxda gobolka noos kasoo jeeda inta badan mas-uuliyaddii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan hadday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan hadday noqoto inay dowladda dhexe xaqii waxbarashada ay kulahayd ay uga soo dhiciyaan marka waxaan leeyahay anugu mar kaste waxaan eedeynahayaa sidii marka hore aan u sheegay madaxda gobolka noyston way ka sexda waxbarashada bulshaduna haddayse waxbaranin dhiggeed waxba lama qaybsan karto waa tahay ugu dambayntii bishaar sheekh xasan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka soomaalida u bislayn ama aanay jeclayn macalinimada yaasiin aad baad umahadsan tahay run ahaantii horta xalka waa uu iska dhib fudud yahay sababto haddii lasoo jeediyo oo la dhaqangeliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa looga baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macalinimada si looga kaaftoomo macalimiinta aan u dhalan deegaanka ee gobolada kale ee kasoo imaanaya islamarkaana wax ka bara gobolka waqooyi bari labo waxaa loo baahan yahay dhanka mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari laf ahaantooda inay kulamo kala duwan qaataan islamarkaana ay ka hadlaan arrintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer oga hadlaan si ay markaasi xal waara oga gaaraan marka waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda islamarkaana ay qaataan culumta waxbarasho sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka laf ahaantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dowladdana ay markaasi xaqa ee gobolka waqooyi bari dhanka waxbarashada kasoo dhiciyaan bedel xuseen cabdille muxuu yahay xalku maadaama tahay hadda arday waxbarta oo weliba aad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macalimiin ka maarmi kara kuwa kale ee gobolada kale ka yimaada
aniga waxay ila tahay horta waa mas-uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshadaha kala duwan nin walba mas-uuliyad ka saaran tahay marka waxay ila tahay in laga soo bilaabo from schoolkii oo macalinkii ninkii heermastaha ama principalkii high schoolkii primarygii mid macalimiintii waaweyn inay ku dhiirigeliyaan ardayda inay bartaan teaching wax walba base bay ka bilowdaan hadduu cunugu iskuol bogo way adkaanaysaa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf buu lahaa inuu dhakhtar bartaal iyo laga yaab inuu rabay ama maaragtay ama lawyer u noqdo marka dee kuma qasbi karto marka ayada inuu macalinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka ugu koobaad inay macalimiintu u dheelaan roolka labaad waalidiintu inay ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay tiijinka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskale ay ku yihiin midda saddexaad waxay la tahay dowladdu inay kaalinteeda cayaarto inay qabarto seminaaro iyo wax dhiirigelin badan oo dhallinyarada lagu fahansiinayo importantiga waxbarashadu leedahay iyo tiijinka iyo dadkooda inay is anfacaan marka arrimahaasoo dhan hadii lasugi waxaan filahayaa inay guul laga gaari karo midna waxaan leeyahay dadka bulshada soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim gobolka northeastern aad buu uga dameeya dhinac kaste waxaana yeelahaya waa waa in terms of education aad baan uga dameynaa marka dad dad kasta oo kaa waxbarasho horeeyana inta badan way adagtahay inaad tartan horumarineed iyo ama aad higsiga gobol wadanka aada la jaan qaado marka waxbarashada ha lagu dadaalo saasaan ayagan usoo jeedinaya bulshada soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen bishaar sheekh xasan oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha waxbarashada iyo bedel xuseen cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda kabala university oo barta political science islamarkaana arrimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodii gaableed intaa inoo joogto intayna mar kale waddan ku kulmi doono haddii ilahay raalli kala quusidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan dadweynaha maraykanka ayay maanta u tahay maalin doorasho inkastoo tiro badanna ay horey u codeeyeen musharaxiinta ayaa xalay soo afjaray ololahoodii doorashada iyagoo dibna ugu soo laabtay xarumahoodii lugtii ugu dambeysay ololihiisa doorashada ayaa madaxweyne trump waxa uu kaga digay in ay dhacaan rabshado la xiriira doorashada kadib markii buu yiri ay maxkamadda sare ogolaatay muddo kordhin lagu sameeyo tirinta codadka doorashada gobolka pennsylvania oo u muuqata inay noqonayso gobol adag dhinaca doorashada aftida dadweynaha ayaa muujinaysa inuu madaxweyne ku-xigeenkii hore musharaxa joe biden uu hadda wax yar ka horeeyo donald trump waxaana la filayaa in codayntii boostada ay dadka ah ku soo direen ay u hiilinayso dimuquraadiga waxaa dhici karta in natiijada aanan maalmo la ogaan kadib maanta marka doorashadu ay dhacdo madaxweynaha dalka ivory coast alasan watara ayaa ku guuleystay markii saddexaad doorashada xafiiska isagoo si weyn ugu guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday galbeedka afrika ku yaala oktoobar saddexdeedii madaxweynaha guddiga doorashada ibraahim colobala cubert ayaa shaaciyey in watara uu yahay musharaxa ku guuleystay doorashada isagoo helay saddex milyan oo cod taasoo wax yar uun ka badan sagaashan iyo afar boqolkiiba cododkii la dhiibtay golaha dastuurka ee wadankaasi ayaa laga doonayaa in ay ansixiyaan natiijada iyagoo shaacinaya musharaxa guulaystay kadib marka ay dhegaystaan cabashada ama caqabadaha dhinaca kale ay qabaan watara ayaa guushan hantiyey xilli dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay doorashada iyo laba hogaamiye oo mucaarada oo iyaguna diiday doorashada mas-uuliyiinta magaalada vienna ee dalka austria ayaa maanta oo talaada ah waxay baadi goobayaan qof looga shakiyey inuu dhuumaaleysanayo kadib markii kooxo raga oo hubeysan ay weerareen lix meelood oo magaalada ah shalay gelinkii dambe waxayna dileen laba qof iyagoo dhaawacay afar iyo toban qof oo kale wasiirka arrimaha dibadda ee austria karal nehamer ayaa shir jaraa'id maanta waxa uu ka sheegay in maanta ay tahay maalintii ugu adkay dalka australia sanado badan waxaanu sheegay inay la tacaalayaan hadda weerar argagixiso oo baaxadiisa markaasi aan dalkaasi hore u soo marin nehamer ayaa sheegay in booliisku ay dileen hal qof oo argagixisaha aadna u hubaysnaa oo wata qoryaha waxgumaada mid ka mid a askarta booliiska ayaana ku dhaawacmay weerarkaasi weerarkan ayaa dhacay wax yar uun kadib sideedii fiidnimo ee isniintii xalay oo uu hirgelayay bandow markaasi qayb ahaan dalkaasi la geliyey si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka coronavirus mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo akhrinaysa warkii dunida halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa